halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa u dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka mitirban iyo hirarka efemyada geeska afrika waxaad sidoo kale caalamkao dhan nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan arooriyay suuban dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax sabti ah siddeed tobanka bisha maarso sannadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga daadahinaya maxamed colaad xasan iyo saare ciidal roog
qodobada aad idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah booliska dalka biljam oo dhaawac ahaan gacanta ugu soo dhigay saalax cabdisalaan oo la raadinayay kadib weeraradii baariis tan iyo bishii noofembar ee sannadkii lasoo dhaafay
warbaahintu aad bay u qaadaadhigaysaa ninka iyo qabashadiisa aad aad baa meel walba looga hayaa ummaddu waxyeelada ay inta badan ay isweydiinayaan bay ka mid tahay shabakadaha warbaahineed amba ay isku weydaarsadaan dadku fariimahana aad baa loogu soo dhigayaa kulley farxadduna way jirtaa in ninkaan la qabto oo
qodobada kale aad idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah guddiga sare ee xuquuqul insaanka qaramada midoobay oo cambaariyey duqayn uu sacuudigu ku fuliyey yeman oo ay ku dhinteen in ka badan boqol qof oo carruuri ay ku jirto qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
hal qof ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen xalayto ah baara sideedii fiidnimo kadib markii rag hubaysan ay weerar ku soo qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo la sheegay inay ilaalo u ahaayeen guddoomiyihii hore ee laanta cashuuraha beriga ee gobolka bari ibraahim maxamed jige weerarkan oo ka dhacay iskoyska afrirdoodka ee laamiga dheer ee dhex mara magaalada boosaaso ayaa la sheegay inay ku dhinteen mid ka mid ah ilaaladaasi guddoomiyihii hore ee laanta cashuuraha beriga ee gobolka bari ibraahim maxamed jige waxaana halkaasi ku dhaawacmay askari kale iyo qof rayda saraakiisha amniga ee gobolkaasi ayaa sheegay inay wadaan baadhis la xidhiidha cid ay ahaayeen ragga weerarkaasi soo qaaday hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi si ay ku baahiyeen idaacadda andulus oo ku hadasha afka ururka al-shabaab weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli qayb ka mid ah gobolada nugaal iyo bari ee dalkaas gobolkaasi puntland ay dagaallo ku dhex marayaan ciidamo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo dhowaanta gaadhay xeebaha puntland
ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay lix kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa goob dhuxusha laga jaro oo ku taala deegaanka buurgaabo ee gobolka jubbada hoose oo qiyaastii kilomitr koonfur galbeed ka xigta magaalada kismaayo sida uu v o eda u sheegay goobjoogo ku sugan buurgaabo oo sababo ammaan magaciisa aanu u qarinay weerarkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay soo saartay amaro ay ku mamnuucayso jarista dhirta iyo shididda dhuxusha dekeda kismaayo iyo dekado kale oo ku yaala koonfurta soomaaliya ayaa muddo laga dhuufin jiray dhuxusha warbixin ay sanadkii labada kun afariyo tobankii soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in hal milyan oo jawaan oo dhuxula la dhoofiyey iyadoo ciidamada kenya ay goobjoog ahaayeen dhuxushaas oo horey u tiilay dekeda kismaayo waxaa jira warar sheegaya in dhoofinta dhuxusha soomaaliya ay si qarsoodi ah ku socoto iyadoo weli soomaaliya aysan haysan ama ay saaran tahay xayraadda qaramada midoobay ee dhoofinta dhuxusha tan iyo sanadkii labada kun labyo tobankii macadda weli dhinacyada si tooska ah ugu lugta leh dhoofinta dhuxusha laakiin warbixintii qaramada midoobay ee sanadkii labada kun afariyo tobanka ayaa lagu sheegay in al-shabaab militariga kenya iyo maamulka gobolka ay saami ka helayeen dhaqaalaha ka soo gala ganacsiga dhuxusha xukuumadda eritereya ayaa sii daysay afar maxbuus oo u dhashay dalka jabuuti kadib dagaallo dhexdhexaadina oo ay waday dowladda qatar diyuurad ay leedahay qatar ayaa afartan maxbuus ee u dhashay jabuuti oo xabsiga eritereya ku jiray muddo sideed sannadooda u qaaday dhinaca magaalada jabuuti jimcihii shalay waxaana wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabdulraxmaan altani altani iyo wafdigii uu hogaaminayey oo maxaabiistan la socday ayaa waxaa jabuuti ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf wasiirka difaaca ee jabuuti xasan dharaar hufene iyo safiirka u fadhiya qatar jabuuti jaasim binu jaaber war qoraala oo ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa soo dhoweeyey dadaalka ay qatar samaysay waxaana uu ku tilmaamay siideynta maxaabiistaasi mid bog cusub u furaya xidhiidhka labadaasi wadan in la hagaajiyo sanadkii labadii kun iyo sideedii ayaa muran dhinaca soohodinta ahi waxa uu dhex maray eriteria iyo jabuuti waxaana uu horseeday dagaal dhex maray labadaasi wadan oo muddo saddex maalmood a halkaasi ka socday boqolaal ciidamad nabad ilaalinta ah oo qatar ka socday ayaa la geeyey xadka labadaasi wadan ay wadaagaan sanadkii labadii kun iyo tobankiina labadaasi dal waxaay heshiis nabadeed ay ku kala saxeixdeen magaalada dooxa ee dalka qatar
halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
booliska dalka belgium ayaa xalayto dhaawacay kadibna gacanta ku soo dhigay saalax cabdisalaan oo la doondoonayay kadib weeraradii ka dhacay magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska oo tan iyo bishii noofembar ee sanadkii horeba baxsad ku maqnaa booliiska ayaa ninkan waxa ay ka soo qabteen howlgal ay ku fuliyeen xaafad ku taala magaalada brussels ee xarunta dalka belgium xeerlaalyaha biljamka ayaa sheegay in nin kale oo ku jiray liiska dadka la raadinayey oo ka dambeeyey weerarkii baariis oo lagu magacaabo moneer axmed in isagana howlgalkaasi lagu soo qabtay waxaa kale oo lasoo xiday saddex qof oo hal qoys ka koobnaa oo la sheegay in loo haysto in ay gabaad siinayeen saalax cabdisalaam maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igu weheliyey ayaa warbixintan arrintaasi inooga diyaariyey booliska federaaliga ee dalka beljimka oo tix raacayay xogo sirdoon oo ay heleen ayaa howlgal ka bilaabay saacaddu markii ay ahayd baara labadii iyo barkii duqurnimo ee shalay xilliga maxalliga ee beljimka xaafadda mulembeeg ee magaalada brussels laba saacadood kadib ayay heleen gurigii uu ku dhuumanayey saalex cabdisalaan waxaana bilaabatay rasaas wasiirka socdaalka ee beljimka theo franken ayaa saacad iyo bar kadib markii uu howlgalku socday waxa uu boggiisa twitterka ku soo qoray waan soo qabannay meeyarka xaafadda mulembeeg francis shebmans ayaa sheegay in saalax cabdisalaan iyo qof kale lagu dhaawacay intii uu howlgalku socday saalax waxaa la sheegay in rasaastu ay kaga dhacday lugta afhayeen u hadlay xafiiska xeerlaalinta ee beljimka ayaa wax yar kadib isna bixiyey faahfaahinta soo qabashada saalax cabdisalaan saalax cabdisalaam waxaa la soo xiray buu yidhi saacaddu markii ay ahayd afartii iyo afartan daqiiqo xilliga brussels waxaana lagu soo qabtay howlgal lagu galay guri ku yaala mulembeeg oo ay fuliyeen booliska federaaliga ee beljimka lugta ayuu ka yara dhaawacan yahay buu yidhi waxaana loo qaaday cusbitalka muuqaallo laga sii daayay telefishinka beljimka ayaa muujinayay nin dharcad sita oo ay boolisku jiidayaan ninkaasi ayuu afhayeenka ku sheegay muniir axmed alxaaj oo sidoo kale loo yaqaano amiin shukri oo isna ku jira liiska dadka loo doondoonayey kuluglahaanshaha weeraradii baris muniir ayaa isna dhaawacmay intii uu weerarka socday waxaa kaloo shanta qof ee guud ahaan boolisku ay howlgalkan ku soo xireen ku jiray saddex qof oo ka mida qoyskii u ogolaaday saalax cabdisalaan iyo amiin shukri inay qaybta ay ka deganaayeen dhismo weyn oo ku yaala brussels ay ku dhuuntaan afhayeenka xeerlaalintu wuxuu sheegay in booliska dalka jarmalka ay bishii oktoobar ee sanadkii hore ay su'aalo weydiiyeen labada nin farana ay ka qaadeen faraha amiin shukri ayaa markii dambe laga helay guri ay argagixisadu adeegsanaysay oo ku yaala beljimka inkastoo howlgal talaadadii ay boolisku ku weerareen gurigaasi aysan ku soo qaban labada nin booliiska ayaa markii dambe helay baasaboor siiriyaan ah oo been abuur ah oo ay ku qoran yihiin labada magac ee loo yaqaano amiin shukri xarigga raggan ayaa soo afjaraya muddo afar bilood ah ugaarsi ay ciidamada ammaanka beljimka iyo faransiiska ay ku doondoonayeen saalax cabdisalaam oo ka mid ahaa rag loo doondoonayey inay ka mid yihiin kuwii abaabulay weeraradii saddexiy tobankii bishii nofembar ka dhacay baariis ee ay ku dhinteen boqol iyo soddonka qof walaalkiis ka weyn ibraahim waxa uu ku jiray kuwii isku qarxiyey intii ay socdeen weeraradii baris macadda in cabdisalaan oo u dhashay faransiiska asal ahaanna ka soo jeeda dalka morocco ee waqooyiga afrika uu ku sugnaa brussels tan iyo bishii nofembar iyo in kale madaxda faransiiska iyo beljimka ayaa ammaanay iskaashiga labada wadan ee horseeday in lasoo qabto saalax cabdisalaam laakiin waxay ka digeen in halista argagixisada ay dalalkaasi ku hayso aysan dhammaan madaxweynaha faransiiska francois holand ayaa sheegay in dalkiisu uu u gudbin doono beljimka codsi rasmi ah oo uu kaga codsanayo in loo soo gacangeliyo saalax cabdisalaam francois olan waxa uu yidhi waxaa soo baxaya in dadkii ku lugta lahaa weeraradii baariis ay ka badan yihiin intii horey loogu malaynayey dalkan maraykanka afayeen u hadlay aqalka cad oo la yidhaahdo george ernest ayaa wariyaasha u sheegay in maraykanka uu si dhow ula socday howlgalladan dhinaca amniga ee ka socday baris iyo bruseles waxau yidhi master ernest xitaa daqiiqadihii ay socdeen weeraradii baris bishii nofembar ee sanadkii hore dowladda maraykanku waxay si dhow ula shaqaynaysay xukuumadda baris dowladda maraykanka waxay leedahay buu yidhi awood iyo tasiilaad kuwa ayaana adeegsanay si aan uga caawinno faransiiska iyo beljimka howlaha amni ee ay ku jiraan buu yidhi master ernest inkastoo uu sheegay in maraykanka uu caawinayay faransiiska iyo beljimka ma aanu xusin kaalinta maraykanku uu ku lahaa gaar ahaan soo qabashada saalax cabdisalaam tan iyo bishii nofembar sanadkii hore kow iyo toban qof ayaa loo soo xiray islamarkaana lagu xukumay dalka beljimka iyagoo loo haysto kulug lahaanshahooda weeraradii baris siddeed ka mid a dadkaasi ayaa xabsiga la dhigay weeraradii baris ayaa laga soo abaabulay qayb ahaan magaalada brussels
mahadsaneed maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inooga diyaariyey qabashadii ay ciidamada ammaanka ee dalka biljam ay gacanta ku soo dhigeen salaax cabdisalaan oo la raadinayey tan iyo bishii noofembar ayna soo dhaaftay haddaba sidee looga dareemay soo qabashada salaax cabdisalaam dalka biljamka saameyn intay leeg ayayse qaraxyadii baris ku yeesheen muslimiinta ku nool dalkaasi biljamka su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey axmed rayaale oo ka mid ah soomaalida aqoon-yahanka ee degan dalka beljimka qadka teleefonka ayaan kula xiriiray
warbaahintu aad bay u qaabaadhigaysaa ninka iyo qabashadiisa aad aad baa meel walba looga hayaa ummaddu waxyaalada ay inta badan ay isweydiinayaan bay ka mid tahay shabakadaha warbaahineed amba ay isku weydaarsadaan dadku fariimahana aad baa loogu soo dhigayaa kulley farxaduna way jirtaa in linkaan la qabto oo siyaasada dadka siyaasiyiinta beljiguna hadda aad bay u gorfaynayaan waxaa kaloon maqlayay in xitaa faransiiskii uu hadda codsaday in isaga dib loogu soo celiyo oo markaa lagu wareejiyo lagu wareejiyo welise lama sheegin waan ku wareejinaynaa iyo annakaa go-aankaa gaarayna war sheegaya ilaa hadda ma soo bixin la codsiga faransiiskuse waa la sheegayaa in uu durba soo gaaray beljig axmed sidaan la soconno tan iyo bishii novembar sanadkii tegey markii qaraxyada ka dhaceen magaalada baris dalka faransiiska dalka beljimka waxaa laga baadi doonayay dadka tuhunka weerarada dadkii geystay kuwooda nool kuwii dhinta mooye kuwooda nool baa la baadi doonayay oo howlgallo badan baa ka dhacay dalka markan in lasoo qabto saalax oo halkaa lagu weeraro maxaa u sahla bay leeyihiin booliska waxaa la sheegayaa in toddobaadkii nadaafa dhexdiisa xaafado kamida magaalada broxel lagu weeraray oo loo malaynayey ama meel lagu tuumayey goobtii markii la weeraray mee goobtii waa ka baxsaday isagii iyo dadkii markaa la socday si ayaa laga dixraacoo farahiisa iyo goobtii kolkii baariirtaan lagu sameeya la ogaaday dabadeed markaabaa si xooga loosii tixraacay na way suurto gashay in markaa lagu weeraro goob uu joogo xaafad aan xaafadii ahayn oo ka tigsan magaalada bruxel sidaas halkaa ayaa loo malaynayaa in laga helay amba waxa suurto geliyay in la tixraaco dhacdadaa hore ayay dadku hadda isweydiinayaan waa gartay axmed qaraxyadan ka dhacay baris bartamihii bishii novembar ee sanadkii tegey dabcan ilaa markaa waa la hadalhayey meelo badanoo dunidana saameyn bay ku yeesheen idinku muslin ahaan iyo soomaali ahaan saameyn ba idinku yeesheen oo saameynta ma laga dareema dalka beljimka kolley waxyaala way run way saamaysay oo siyaabada ilaa xad ah umaynays laakiin dhacdadu markay ugubka ahayd ee ka dhacday dalka faransiiska dad xitaa waxay ku abuurtay muxuu ahaa shiki iyo cabsi ummadda ku nool dalka beljimka markii la xidhay xaafado ka tirsan magaalada bruxel ay ku noolaayeen dadka uu ka soo jeeday asal ahaan yarkaasi laakiin wax dee la taaban karo oo dhib ahoo ummadda lagula kacay ama dhibaatooyin loo geystay oo ilaa haddana la sheegay ma jirto isbedelisa dalka beljamka uu ka suurta galay oo goobihii waaweynaa ee dowladda waxaa ilaa haddadan gaaf wareego ciidanka qalabka sida ee dalka beljamka oo horay uga howlgeli jirin dalka beljamka laguna arki jirin goobaha caynkaas oo dhan tusaale ahaan magaaladan deganahay waxaad arkaysaa meelaha halbowlaha u ah ciidankii oo qoryihiisii kursi qoryihiis ito oo gaaf wareegayo taasi waxay la bilaabantay dhacdadii baari kadib markii la ogaaday dadka reer qaraxa geystay inay ka tegeen beljam taasi de waxay ka dhigan tahay saameynta ay ku yeelatay dhacdadaasi laakiin dad nayshina gaar ah oo si gaar ah looga bartilmaamsaday oo wax lagu yeelay oo muslim ah oo ku nool amba soomaali ahaata amba cid kaleba ahaatee oo aan la sheegi karo ilaa hadda kama jirto balja qaraxyada baariis ka dhacay yurub oo dhan bay saameyn ku yeesheen dalkan maraykanka oo kale siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee u baratamaya madaxtinimada dalka maraykanka mid ka mid a ayaa isagoo tix raacaya qaraxyadii ka dhacay baariis waxaa kasoo yeerayay hadalla muslim nacayb ah dalka beljimka siyaasadiisa saameyn ma ku yeesheen qaraxyadii baris siyaasadda beljimku waa siyaasad aada u degan weeyin beljim waa caasimadda yurub weeyin siyaasaddeedu mar walba waxay isku daydaa in inay isku dayaa inuu rool dhexe oo oo muhiima u ciyaaro maadaama uu yahay mujtamac badan oo meelo badanna kasoo jeejeedana ay ku nool yihiin waa dee lala socdaa ninka wadan wadanka aada joogtiin inta badan hadalada muslim caamka ku hadlayo laakiin de waddankan arrimaha noocaha aada ayuu uga foojigan yahay mana filayo wax yar inay sidaa uun ku siirta ga laakiinse kolley de wixii hoose ee ummadda ku jira kolley ma saadaalin karna laakiin wax run u dhacay oo ummadda lala beegsaday oo la sheegay amba la tiltilmaamay amba dhaca oo aana soo gaaray ilaa hadda waddanka ma jiraan dareenka dalka maraykanka iyo ninka meelaha hadda ka hadhadla oo hadalhayntiisu dalkan way ku badan tahay kaasi waxa uu ahaa axmed rayaale oo ka mid a soomaalida degan dalka beljimka qadka teleefonka ayuu goor dhoweed iigu warramayey
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington guddiga sare ee xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobey ayaa jimcihii shalayto cambaareeyey duqayn la sheegay in sacuudigu ay ka fuliyeen dalka yeman oo ay ku dhinteen in ka badan boqol qof oo rayid ah oo ay ku jireen caruur qaramada midoobey waxay tilmaantay weerarkaasi mid ka mid ah inuu ahaa weeraradii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii colaadu ay dalkaasi ka bilaabantay wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan qaahiro kasoo diray duqaymaha xagga cirka ah ee dowladda sacuudi arabiya ay ka geysatay maalintii salaasada suuqa magaalada saxmada badan ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi yemen ayaa sababay geerida boqol iyo lix qof oo dad rayd ah oo ay ku jiraan afariyo labaatan caruura zayd racad al xusein oo u hadlay guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyey waxa uu ugu yeeray dilalka soo laalaabtay ee loo geystay dadka rayidka ahi iyo weliba sida isbahaysiga carabta ay uga guul daraysteen inay ka hortagaan weerarada geerida sababay kormeerayaasha qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha oo booqday meesha duqaymaha ay halakeeyeen ayaa sheegay in burbur uu soo gaaray lix iyo toban tukaan oo ku yiilay halkaasi kormeerayaasha ayaa ku soo waramay duqaymaha inay u muuqdeen kuwa dhacay xilli galab ah oo suuqa u ahaa mid saxmad badan afhayeenka hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay robert colfield ayaa hoose ka xariiqay kormeerayaasha inaysan helin wax caddaymo ah oo muujinaya in halkaasi ay ka jireen iska hor imaadyo hubaysan ama bartilmaameedyo military oo weyn xilliga duqaymaha ay dhacayeen The coalition is reported to have been responsible for twice as many civilian casualties as all other forces. Masar Colfield ayaa yidhi isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo waxaa la sheegay inuu mas-uul ka ahaa labalaaba khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaaray yeman marka la isku daro dhinacyada kale oo dhan sida xuutiyiinta iyo dhinacyada xulufada la ah alqaacida iyo isis tanii markii uu bilowday dagaalka ka bishii maaj sanadii ka qaramada midoobey ayaa sheegtay in ka badan oo qof oo rayd ahi in lagu dilay dalka yemen halka in ka badan oo qofna ay ku dhaawacmeen halkaasi kuwaasoo intooda badan ay sababeen duqaymaha xagga cirka ah oo sacuudi arabiya ay hogaaminayso qaramada midoobey ayaa sidoo kale sheegtay in la duqeeyey inta badan suuqyada isbitaalada xarumaha caafimaadka iskuulada warshadaha xafladaha aroosyada iyo weliba boqolaal ka mid ah tuulooyinka iyo magaalooyin ku yaala dalkaasi yemen oo ay ku jirto caasimada dalkaasi ee sanca dowladda sacuudi arabiya ayaa ku dhawaaqday qorshayaal ay ku yaraynayso howlgallada dagaal oo ay ka wado dalkaasi yemen laakiin afhayeenka qaramada midoobay masar colfield ayaa v o a u sheegay inay muuqato in sacuudi arabiya aysan joojin doonin islamarkaasina ay sii wadi doonto taageerada xagga cirka ahi oo ay siinayso dowladda yemen This is just, you know, one interview by a spokesperson, so I haven't seen any major official announcement.
masar colvil ayaa yidhi kani waxaa weeye hal waraysi oo uu bixiyey qof afhayeen ah ma aanan arag mas-uul sare oo rasmi ah oo arrintaasi sheegaya sidaas darteed waa inaan sugnaa oo aan aragnaa sababtoo ah guddiga sare ee xuquuqda aadanaha wuxuu si waadix ah hoose ugu xariiqayaa himilada uu qabo wakhtiga hadda la joogo kaasoo si deg deg ah u keenaya buu yidhi in la gaaro xabajoojin iyo heshiis nabadeed si kastaba ha aatee mas-uulkan ka tirsan guddiga sare ee xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa farta ku fiiqay isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo inuu u muuqdo mid aan u kala socnayn bartilmaameedyada milatari iyo kuwa dadka rayidka ahi haddii ay sugnaadaan sida xaalka uu yahay xubno ka tirsan isbahaysiga ayaa noqonaya kuwa galay dembiyo caalami ah ayuu yidhi mas-uulkaasi ka tirsan ururka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay xuseen saxnuuni v o a kahira
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington shiinuhu waa dalka labaad ee ugu weyn maalgelinta waddamada shisheeyaha ee dalka australia maalgashada iyagoo danaynaya kororka dhaqaalaha waddankaasi ee dhinacyada beeraha dhismayaasha iyo cusboonaysiinta tamarta iyadoo ay dowladda cambera aada u soo dhoweyneyso maalgashadayaasha shisheeye phil mercer ayaa warbixintan v o eda uga soo diray sydney saare ciidla nuur oo stuudia ay ugu heleysa ayaa inoo soo jeedinaysa china waa dalka labaad ee soo raaca maraykanka ee maalgelin ku sameeya dalka australia warbixin dhowaanta lasoo saaray ayaa muujinaysa in gobolka new south wales ee dalka australia uu soo jiitay in ka badan boqolkiiba toddobaatan maalgashadayaasha shiinaha oo dhaqaalo badan geliyey meelaha ugu caansan amaba ugu suuqa badan kaabayaasha dhaqaale iyo dhismayaasha ganacsiga hannis henriks waa brofesor jaamacadda sydney ka dhiga culumta la xidhiidha ganacsiga iyo maaraynta waxaanu qiimeyn ku samaynayaa isbeddelka muuqda ee sannadihii ugu dambeeyey ka dhashay dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga maalgashadayaasha jaynaha The current major trend and that was investment in commercial real estate and that's not residential real estate that is horumarka haatan ugu weyn wuxuu soo ifbaxay laga soo bilaabo sanadkii hore waxaanu ahaa maalgelin lagu sameeyey dhismayaasha ganacsiga ma aha kuwa la dego waxaanu noqday mid aada u baaxad weyn waxaa kale oo soo socda meelo kale oo sida madadaalooyinka iyo weliba cusboonaysiinta tamarta maalgashiga ganacsatadu ku sameeyeen dalka australia ayaa sidoo kale waxaa xoogga lagu saaray beeraha oo laga soo bilaabo bishii disembar ee sanadkii hore lagu heshiiyey in cashuur dhaaf laga sameeyo dowladda waddanka australia ayaa dhaliishay ganacsatada beeralayda iyo dhinaca wax soo saarka caanaha iyo waxyaabaha laga sameeyo waxaanay sheegeen in shan iyo labaatan beerood iyo soddon kun oo sac amaba lo ah laga iibiyey ganacsatada shiinaha jan cameron oo ah haweenay ganacsato ah ayaa sheegtay in aanay reer australia wax danihii ugu jirin maalgashadayaasha jaynaha haddii si rasmiya looga iibiyo ganacsiyada waxay isku dayayaan inay qabsadaan badeecooyinkaasi iyo dhismayaasha si ay dadkooda u caawiyaan amaba ay wax ugu taraan taasi kuma eedaynayo balse dadka austraeliya ayaa laga rabaa inay fahmaan in haddii shiinuhu ay helaan badeecadaha ay halkan ka iibsadaan aanay dib uga iibsan doonin australia crag ablin oo isaguna ah beeroole ka soo jeeda gobolka victoria ee dalkaasi australia ayaa aaminsan in maalgashadayaasha shisheeyuhu ay taxadar badan sameeyaan islamarkaana aad isha loogu hayo dhaqdhaqaaqyadooda weli waxaan doonayaa inaan ka fikiro in wax soo saarka beeraha australia uu asal ahaan u hadho dadka waddanka australia taasi oo keliya maahee waa dhul dihin oo carruurteennu u aayi doonto amaba u hadhi doona tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii waxaa lagu qiyaasaa in maalgashadayaasha shiinuhu ay dalka australia geliyeen lacag gaadhaysa siddeed bilyan iyo badh dollarka maraykanka ah waxaana khubro jaamacadda sydney wax ka dhigta oo dhaqaalaha falanqeeya ay aaminsan yihiin in maalgashiga shiinuhu uu aad uga dhex muuqdo dhaqaalaha waddanka australia islamarkaana dalka australia dhaqaalihiisuu haatan xasilan yahay amaba uu salka dhigay
aad bay umahadsan tahay saara ciidla nuur oo noo soo jeedinaysa warbixintaasi phil mercer oo kasoo diray magaalada sydney dalka australia haatana kusoo dhowaada codkii baxsanaa fanaanka salaad maxamed shardi iyo heestii ayaan dhalad waxbaa ka dhacay codkaasi baxsan fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi aanu intaa ku dhaafno idaacaddeenni aroornimaha ayuuna gabagaba u ahaa waxaad ila socodsiinayay saare ciidla nuur anigoo maxamed xasana inta aan dib dambe u kulmayno galabta afarta xaggiina marka ay tahay saacadda afrikada bari waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo
sama ruux laumo ima ogide waxaanahay inxun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux laumo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.